habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeen talaadaha bisha juun waa lix sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka midriban iyo boggeenna internetka v o a somali com idaacaddeenna caawana waxaa idiin haya aniguah maxamed cabdi iyo xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan saamaynta weeraradii ugu dambeeyey ee britain ka dhacay ay ku yeelan karaan muslimiinta dalkaasi ku nool sidaa darteed bulshada muslimiinta oo deggan halkan baqdin xoog lahay qabaan waana dabiici in aad loo bako dadka islaamofobiyada qaba ama dadka criminalska oo ka tirsan dad badan muslimiinhay mararka qaarkood meelaha qaarkood hadday cidlad ku helaan ay waxyeeleeyaan
waxaad sidoo kale maqli doontaan nin soomaaliya oo weerar ka geystay dalka australia waxaana weerarkaasi haatan sheegtay ururka daacish weerarka waxa uu ka dhacay magaalada melbourne dhanka koonfureed xaafad aad qaali u ah oo dadka lacagta leh dega oo la yidhaahdo brighton oo dhanka badda ayay sheegtaa umaysan haysan qof oo soomaaliya iska daaya xataa muslima inuu hawshaas meeshaas ka fulin karo
waxaana sidoo kale aan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka dhex oogan qatar iyo dalalka khaliijka ee xidhiirka u jaray shalay madaxweynaha soomaaliya oo booqday magaalada kismaayo doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa marka horese warkii caalamka saddex qof ayaa dhintay kadib markii gaadhi ay saarnaayeen amino kula qaraxday gobolka waqooyi bari kenya galabta casarkii waa galabta maanta gaadhiga ayaa la sheegay inuu u karaysnaa hay-ad samafal oo la yidhaahdo adeso oo ka howlgasha soomaaliya gaadhigan ayaa marayay inta udhexaysa kulan iyo liboy ee degmada gaarisa markii uu qaraxu haleelay saddexda qof ee dhintay ayaa waxaa la sheegay inay kala ahayeen darawalkii gaadhiga sarkaal ka tirsanaa shaqaalaha hay-adda iyo qof shicib ah oo ay dhexda ka sii qaadeen gaadhigan ayaa ku sii jeeday magaalada doobley ee dalka soomaaliya
wasaaradda garsoorka ee maraykanka ayaa sheegtay in xabsiga la dhigay qof ka tirsan shaqaalaha dowladda qofkan ayaa lagu eedeeyey in uu macluumaad sir ah u gudbiyey mid ka mid a bogaga internetka ee wararka faafiya xariga qofkan ayaa ku soo beegmay iyada oo maalin ka hor uu bogga the intercept uu sheegay in ay soo gaareen macluumaad sir ah oo muujinaya in dowladda ruushku ay isku dayday in ay jabsato xogta la xiriirta hanaanka diiwaangelinta codbixiyayaasha ee maraykanka ka hor intii aanay doorashadu dhicin f b i da ayaa sheegtay in haweeneydaasi la xidhay iyada oo qiratay dembiga lagu soo eedeeyey madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u adeegsaday barta twitter-ka inuu mar kale ku baaqo xanibaad socdaal oo dalka maraykanka laga saaro dadka imanaya dalalka uu ugu yeedhay kuwa halisa trump ayaa sidoo kale cambaareeyey waxa ugu yeedhay waa dadaalada saxahaanshaha siyaasadeed ee lagu debcinayo amarkii koowaad ee uu soo saaray ee uu dalka kaga mamnuucayay inay soo galaan dadka ka soo jeeda lix dal oo muslin ah waxau yihi waxaan u baahannahay xanibaad socdaal oo lagu soo rogo dalal gaara oo halisa balse uma baahnin sax ahaanshaha siyaasadeed ee aan naga caawin doonin inaan difaacno dalkeenna amarkii ugu horreeyey ee trump ayaa ahaa in dalka maraykanka ayna soo gelin oo laga mamnuuco dadka u dhashay dalalka ciraaq iiraan suuriya libiya yemen soomaaliya iyo suudaan amarkaas ayaa kadib isbeddel lagu sameeyey waxaana laga reebay dalka ciraaq dhowr maxkamadood oo federaal ayaa joojiyey in la hergeliyo amarka trump iyagoo sheegay inuu xadgudub dhinaca diinta ah ku yahay islamarkaasna aanu dastuuri ahayn oo uu si gaara u baltilmaameedsanayo dadka muslimiinta ah dadweynaha dalka britain ayaa xus baroordiiq ah u sameeyey dadkii ku dhintay weeraradii sabtidii ka dhacay magaalada london iyadoo oo uu boolisku shaaca ka qaaday qofkii saddexaad ee weeraradani fuliyey ninkani oo ay boolisku toogteen ayaa la sheegay inuu yahay qof asal ahaan ka soo jeeda dalka morocco laakiin haysta dhalashada talyaaniga ninkan ayaa magaciisa lagu sheegay yuusuf zakbah oo ay da-diisu ahayd labayo labaatan jir waxaana uu ku noolaa bariga london booliska ayaa sheegay inaanu ninkani hore uga mid ahayn dadka ay sirdoonka usha ku hayeen ee looga baqayay in ay taageeraan kooxaha xagijirka ah
fiidnimo wanaagsan marka la dhegeystaal dhammaantiinba ramadaan kariim dowladda qatar ayaa sheegtay inay soo dhoweynayso qorshe kasta oo wadahadal ay kula galayso wadamada sacuudiga horkacaya khaliijka carabta oo shalay ku dhawaaqay inay xiriirkii diblomaasiyadeed u jareen dalalkan ay ku jiraan masar sacuudiga imaaraadka baxrayn ayaa waxay ku eedeeyeen qatar inay maalgeliso argagixisada gobolka sacuudiga imaaraadka ayaa iyagu waxayba ka xirteen dayuuradihii waa dayuuradda qatar airways inay adeegsato hawadooda wararkii ugu dambeeyey xiisadaha carabta waxaa warbixintan magaalada qaahire ka soo diray waryaheena xuseen cismaan saxnuuni wafdi uu hogaaminayo amiirka dowladda kuweyda sheekh sabax bin axmed ayaa goordhow ka duulay dalkaasi kuweyda iyagoo kusii jeeda dalka sacuudi arabiya amiirka dalkaasi kuweyda ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato boqorka dalkaasi si ay uga wada hadlaan sidii wax looga qaban lahaa khilaafka u dhexeeya dowladda qatar iyo dowladaha kale ee carabta wafdiga amiirka dowladda kuweyda waxaa ka mid ah wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo wasiiro kale oo qayb ka noqonaya wadahadallada lala yeelanayo madaxda dowladda sacuudi arabiya wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda dooxa ayaa sheegay in dowladdiisa diyaar ay u tahay wadahadal sheekh maxamed cabdiraxmaan aala thani wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda dooxa oo waraysi siiyey al-jaziira ayaa sheegay in qadka telefoonka ay ku wada hadleen amiirada dowladaha kuweyda iyo qatar taasoo xukuumadda dooxa ay ku muujisay inay diyaar ay u tahay wadahadal lagu dhammaynayo xiisadda u dhexaysa dowladaha carabta wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa xusay in dowladdiisa aysan qaadi doonin tallaabo xaaladda sii hurinaysa inta ay socdaan waanwaanta amiirka dowladda kuweyda sheekh sabax bin axmed ayaa kaalin weyn ka qaatay dhammaynta khilaafkii u dhexeeyay dowladda qatar iyo dowladaha khaliijka sannaddii labada kun iyo afar iyo tobankii dhinaca kale dowladaha xiriirka u jaray dowladda qatar ayaa maanta bilaabay inay hawada dalalkooda ay ka joojiyaan duulimaadyada diyaaradaha dalkaasi dowladaha masar sacuudi arabiya iyo imaaraadka carabta ayaa sheegay inay ka xirteen dayuuradaha qatar inay adeegsadaan hawadooda diyaaradaha dalka qatar haddii aysan isticmaalin hawada wadamada jaarka la ah sida sacuudi arabiya iyo masar oo u ah dhaba muhiim u ah dhinaca hawada ayaa waxaa la leeyahay waxaa suurtagal ah in duulimaadyada diyaaradaha dalkaasi inay noqdaan kuwa dhib badan mara oo qaadanaya saacada badan laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda dooxa ayaa horey u sheegay inay adeegsan doonaan hawada caalamiga ah iyo hawada ay leeyihiin dowlada kale oo aan xiriir fiican leenahay buu hadalkiisa raaciyey warbaahinta carabta ayaa xaqiijisay in shan iyo toban duulimaad oo ay sameeyeen diyaaradaha dalka qatar inay adeegsadeen hawada dalka soomaaliya maalintii isniinta maalintii shalay ayay ahayd markii lix dowladood oo carab ah xiriirka diblomaasiga ay u jareen xukuumadda dooxa kadib markii ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada laakiin xukuumadda dooxa ayaa si weyn u beenisay eedeymahaasi waxayna sheegtay inay diyaar ay u tahay inay sii wado dagaalkeeda ka dhanka ah argagixisada xuseen saxnuuni v o a qahira
halkaad weli dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dadka ku nool bariga magaalada london oo ah halka ay ku noolaayeen saddexdii nin ee fuuliyey weerarkii argagixiso ee dhowaan ka dhacay buundada ama bridjka london bridge ee magaalada ayay cabsi la soo diristay deegaankaasi waxaa baaris ku haya booliska deegaanka ayaa waxaa ku badan dadka muslimiinta ah haddaba saameynta muslimiinta ay ku yeesheen weeraradii ugu dambeeyey ee britain iyo weerarkii ugu dambeeyey ee la xidhiidha weeraradaasi ayaa waxaa xuseen cabdi xayre oo ka faalooda arrimaha dunida islaamka uu khadka telefoonka ugu waramay maxamed cabdi xasan sandheere
ha booliisku wuu u aqoonsaday raggii sameeyey ee falkii argagixiska ama falkii baxdinta badnaa ee ka dhacay habeen hore ka dhacay london london bridge dhinacaas koonfurta london runtii booliisku warar badanna waa ka helay markii ay guryahoodii iyo dadkii masalan ayaga la xiriiray oo laga yaabay inay ku lug leeyihiin raggan soo abaabulkoodii ay la kulmeen waa la aqoonsaday waa ninkood waa nin bakistaani ah laakiin yani ku koray london dhinaciisa bari barooga loo yaqaano ama degmada loo yaqaano bakin ninka kale oo asna hadda masalan cusub waa nin iska dhal ah oo iska dhaleen algerian iyo moroccan iska dhal ah maaragtay asna ninkaasna waa la helay ninka ay leeyihiin hadaladii ugu dambeydayaan helnay oo ku qoray whatsappka oo ah aayad qur-aan hubirsaday ay leeyihiin sayajcal allahu bacda cusrin yusran aayaddaasay soo qaateen aayadda macnaheedu waxa waaye ilaahay ama mixno ka soo taagan gadaasheed wuxuu keenaa faraj iyo iyo fududeen macnaha aayad qur-aanka aayado badan oo saasaa masalan ma aqaan sababta uu ninkaas aayaddaas u daliilsaday marka uu dadka leynayo oo inay wax fudud tahay haddii la tahay asay jirtaa waan gartay weerarka waxaa sheegtay ururka daacish marar hore waxaa la arki jiray in ururku sheegto weerar kasta oo galbeed ka dhaca booliisku ma helay in xidhiir ka dhexeeyo dhalinyaradan iyo ururka daacish markaad fiirido dhibaatooyinkii soo dhacay ama nimankan argixisada mashaakilaadka ay ka sameeyeen saddexdii bilood ugu dambeydey hadaad mars kasoo qabatay weerarkii westminster waxaa la yidhi qofkii sameeye qof isaga iskiisa isu motivategareey u ahaa ama asaga keligiisa arrintan ku lug lahay oo ahaa ninkii dhalinta yaraa haddii tii ka dhacday masalan manchester laba iyo labaatankii bishii may lasoo dhaafay isna si ou inkastoo daacish sheegatay ilaa hadda xiriir kala kakala dhexeeya daacish oo oo kaliyar ah ama cad lama arkin nimankaana booliisku waxay yidhaahdeen xataa kurbadii masalan ay jeedisay prime ministerka haweeneyda theresa may waxay tiri waxaa laga yaabaa in ay wax isku daydaysana ay yihiin laakiin xiriir hoose oo ka dhexeeya oo oo oo sugan inuusan jirin si kastaba ha ahaato waxaa run ah in daacish ay nimanka maha ka tirsanaadaan amaysan ka tirsanaan nimanka masalan waxaan ku bixinayo oo motivate garaynaya inay daacish tahay waa shaki ma laha waayo qaabka iyo waxa ay samaynayaan ama caadifad ahaan ku xiran ama nidaam tandiim ahaan ku xiran taasay u eg tahay wan gartay madaxweynaha maraykanku donald trump weeyaane wuxuu diray fariimo dhowra oo uu ku dhaleecaynayo meeyarka london sadiiq khan uu leeyahay si wanaagsan ulama tacaalin arrinta hadallo uu meeyarku yidhi oo ahaa dadku inay argagixin ayuu madaxweyne trump si kale u dhigay oo ah inaanu micnaha xil gaara iska saarin arrinta oo uu fududaynayo meeyarku dabcan isagii afhayeenkiisu way ka hadleen arrintaas hadallada donald trump dad dhegta u raaracinaya ma ku jiraan dadka britain horta waa donald trump waa la ogyahay in uu inkastoo madaxweynaha maraykanka yahay oo dadka iyo dalka maraykanka in lagu qadariyo inuu madaxweyne u yahay macnaha ay keenayso sida sida laa'iqa ah haddana waa la ogyahay madaxweyne iska volgar ah inuu yahay markii oo hadalka si fiican loo dhigo ama nin iska deeqeef badan ama aflagaado badan meerka waxa uu ka rabo ayaa laisweydiinaya halkan waxa uu leeyahay meerka meerka waa qof u ah loyal dalkan britain waa shacbiga reer britain ama reer londonaa doortay way ogyihiin inuu nin hufan yahay oo shaqadiisa kasoo bixi karo waa la ogsoon yahay inuusan lug ku lahayn haddii islaamnimada macnaha la dhihin qof kasta oo muslim ahaa macnaha argagixiso ah inuusan sidaas ahayn jaaliyadda muslimiinta oo walwal badan qaba waa ninka keliyahoo dejin kara booliiska oo dalka dalka ingiriiska oo lagu yaqaan inuu yahay isna booliis professional ah oo aan dhibaatooyinka aan sii kordhin ama dhibaatooyinka si fiican ula tacaala arrimaha masala booliisinka ah oo shacbigu uu aada ugu kalsoon yahay waa nin hadda ay isaga hoos joogaan macnaha qeybtiisa london haddii la fiirsho marka ilama ah hadallada ee donald trump in ay dadku ingiriiska ay ay ay macnaha waa laga yaabaa dad iska xag jir ah oo dhinaca garab ka midi oo xag jir dadka masalan si xag jirsan la yidhaahdo in qaarkood hadalkaas ay si gaar ay u qiimeynayaan laakiin shacbiga ingiriiska waa shacbi waaci ah wararkaas oo kalena ma saameeyo sida la ogsoon yahay waan gartay si guud adoo iisoo koobaya dareenka dadka reer london muslin iyo kuwa aan muslinahaynba horta kolba nimankan sida xitaa brimeminister ka sheegtay waxay doonayaan inay bulshooyinka kala qaybiyaan oo si oo sectarian ama diimo ay ku kala qaybiyaan horta waxyaabaha ay qaacide iyo iyo daacish ay sameydo oo dadkii gacantooda galon diinta islaamka aan ku tirsaneen sababaha ay sida xun ula dhaqmaan ama ay uga jaraan madaxa waxa weye in laga caroodo oo muslimiinta loo caroodo oo muslimiinta xitaa joogta wadamada reer galbeedka ah si in loola dhaqmo sidaas oo kale dad ula dhaqma ay soo baxaan waayo ficil kasta wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay falcelin uu leeyahay ficil kasta sida masalan la yaqaano marka waa la ogsoon yahay nimankan daacish inay doonayaan inay bulshooyinka caalamka inay iska hor keenaan inay rabaan sidaa darteed bulshada muslimiinta oo degan halkan bakdin xoog lahay qabaan waana waana dabiici in la aada loo baqo dadka islaamofobiyada qaba ama ama dadka criminalska oo ka tirsan dad badan muslimiinhay marka qaarkood meelaha qaarkood hadday cidlo ku helaan ay waxyeeleeyaan walow hadda dad ay dileen oo masalan britain qof la dilay oo islaamnimo loo dilay aysan jirin laakiin dad badan oo waxaa jira harassment ama ama ama si xun macnaha loola dhaqmay xasan cabdi xayle oo ka faalooda arrimaha dunida islaamka oo ku sugan london oo khadka telefoonka ugu ramayay maxamed cabdisandheere halkaad kala socoteena waa laanta af soomaaliga e v o a xuseenow dhinacaasi australiyana waxaa la sheegayaa in nin asalahaan soomaaliya ka soo jeeda oo weerar ka geystay magaalada berborn magaalada melbourne ee dalkaasi magaciisana lagu sheegay yacquub khayre uu booliisku sheegay in ninkaasi uu qof u qabsaday sidii lahaysta ahaan mid kalena uu ku dilay meel alberga amaba hotel yara haarun macruuf ayaa siday xu dhaceen waxa uu ka wareystay weriye ibraahim cumar baaf oo ka tirsan telefishinka universal guriga dabcan galabta ayaa tagay guriga labada dhinac oo laga soo galo waddooyinka ba xirnaayeen xalay ayaa booliis galay guriga reerkii guriga deganaa hooyada iyo carruurta kulli iyaga ayaa ka saaray marka guriga baaritaan ayaa ku socda ciidamo isugu jira federaal ee dowladda dhexe iyo kuwa maamulkan victoria ayaa baaraya markii aan la hadlay booliiskan waxay ii sheegeen in weli baaritaano ay wadaan ilaa iyo caawana ay halkan sii joogi doonaan maadaama wiilka hub laga helay uu hubaysnaa markii uu dhibaatadan uu geysanayay marka guriga ciidan ayaa joogo reerkii ma joogaan waa gartay marka ma isku dayday inaad la hadasho dadka bulshada dadka deriska dadka ehelka dadka qaraabada ma isku dayday inaad la hadasho maxay kuu sheegeen haddii aad isku dayday waa la hadlay dad badan ayaan la hadlay waan la sheekaystay qaraabada hadday noqon lahayd hadday noqon lahayd hogaanka jaaliyadaha halkan isugu jira waxay ii sheegeen runtii wiilka wiil dhalinyara soomaaliyeed weeye xilligan hadda laguma ogeyn falalka hadda ay booliisku sheegeen oo ah qaab argagixiso in uu ku lug lahaa sababtoo ah haarunow wiilkan marka dib loo eego taariikhdiisa labada kun iyo sagaalkii ayaa fal argagixisa lagu soo qortay isagii dhalinyaro kale waa la xiray muddo markay xirnaayeen maxkamad ayaa lasoo taagay maxkamaddii waxa ay ay ka weysay dembigii lagu soo eedeeyey inkastoo wiilal kale lagu helay oo kuwaas ilaa iyo hadda ay xiran yihiin marka isaga maxkamaddu waa ay fasaxday xilligaas muddo kadib haddana dembiye kale ayuu galay oo oo hadda uu banaanka ku joogay qaab damaanada saddexdiisana ugu dambeysay xabsi ayuu ku jiray wiilka novembertii lasoo dhaafay ayaa booliisku waxay sheegeen in xabsiga looga soo saaray qaab damaanad oo saas uu banaanka uu ku joogay waa gartay dabcan weerarkaa hore ee loo qabtayna waxa uu ahaa mid lagu eedeeyey inay doonaya inay weeraraan saldhig military oo al-shabaabna lala xiriiriya weerarkaasi ha weerarkaas weerar aada u weyn buu ahaa oo ay qorsheynayeen sida booliisku ay sheegeen saldhig weyn oo military oo ku yaala magaalada sydney dalkan australia isagii dhalinyaro kale telefono ay ku wada xidhiideen ayaa la dhegaystay inkastoo xilligaas anigu wadanka maana joogin laakiin cadeymihii lasoo bandhigay maxkamadda la keenaya waxaa kamid hadalada ay isdhaafsadeen iyo waxyaabihii ay ku wada hadli jireen iyo in isagu xitaa mar tagay soomaaliya sida ay sheegeen uu tababar kusoo qaatay oo qolooyinka xag jirka uu xiriir la lahaa sidaas ayaa lagu soo eedeeyey laakiin muddo markay xirnaayeen oo maxkamaddii lasoo taagayna de wax dembi ah waa lagu waayey oo la xiriira falalkii lagu soo xiray waa waa sidaa lagu soo daayay baed wiilka inkastoo dembiye kale oo kala duwan oo oo galay laakiin aanan xiriir la lahayn dhanka argagixisada bulshada melbourne ee soomaalida see u aragtay arrintan bulshadu aad bay ula yaabeen waa ay ka naxeen warka xalay markii uu soo baxay dadku intooda badan maysan ogeyn in wiilka uu soomaali yahay laakiin wararka hordhac ahaa ee soo baxaya waa la arkayey dad yar ayaa fahamsanaa in wiilkaas uu yahay oo booliiska intay xaqiijinayeen oo ay baaritaanku ay wadeen lamaysan wadaagin warbaahinta iyo heybtiisa cidduu ahaa sidaad la socoto saaka aroortii unbay aada usoo ifbaxday qofkuu ahaa iyo backgroundkiisa iyo taariikhdiisa hore iyo waxyaabihii dhan ayaa maaragta lasoo saaray soomaaliduna dee waxay qeyb ka yihiin walwalka ay hadda ka qabeen arrintii ka dhacday london labada jeer tii manchester tii magaalada londonba oo ay ay u arkaan in muslimka si gooniha loo takooro maadaama waddankan caan ay ku yihiin cunsurinimada aad bay waddankan u cunsuriyeysan yihiin oo ma jeclo islaamka iyo dadka soo galootiga watan hadda ay albaabadooda ka xirteen dadka soo galootiga iyo islaamkuba haddana markii la yidhahday ninkan soomaali waayo xoogaa markaad la sheekaysad dumarka iyo dadka kale caadiga waxay kuu sheegayaan in hadhow iyagu ay noqdaan dad la takooro oo meelaha lagu ugaarsado ama la raadsado cabsi noocaas oo kalehana way ay jirtaa waa garta marka weerarkan uu geystay iyo meeshu ka geystay iyo siduu waxyeelay bal iyadana waxyaeliga sheeg weerarka waxa uu ka dhacay haruunow magaalada melbourne dhanka koonfureed xaafad aada qaali u ah oo dadka lacagta leh dega oo la yidhahdo brighton oo dhanka badda ayay shegtaa meeshaas dad lacag leh ayaa taga dadka taga maqaaxidaha ku yaala xataa waa meel aada qaali u ah waa meel ka mid ah meelaha loo caweys tago oo dadka ay u casho doontaan ama lagu soo sheekaysto dabcan markii meeshaasi la maqlay dad badan oo maanta xitaa aan la hadlay soomaaliya waxay ii sheegeen xalay markaan newska ka aragnay brighton oo qof saas sameeyey uma aysan haysan qof oo soomaali iska daaya xataa muslima inuu hawshaas meeshaas ka fulin karo macnaha siday ugu badan yihiin dadka kale ee wadanka u dhashay iyo dadka dalxiisayaasha dad noocaas oo kale ayaa yimaada marka marka arrintaasi ay dhacday goobta markii ay sidaas u dhacday sida booliisku ay sheegeen gabar gudaha ku jirtay ayuu meesha ku qabsaday hubna wo u watay ninka hoosna waxaa joogay irida laga soo gala ee hoteelka nin receptionka fadhiyay ninkana wuu dilay sida ay sheegeen isaga ayaa dilay gabadha fursad yar ay heshay bay iyadu ku wacday booliiska sida ay sheegeen iyadaa la xidhiidhay oo tidhi waxaan ahay la hayste nin hubaysan ayaa i haysta marka laga yaaba marka inti meesha waa hotel iska kooban buu ahaa aada uma weyneyn hoteelo yaryar buu ahaa oo motel yiraahdo dabadeedna marka booliiska isla markii meeshii soo gaareen markii ay maqleen in ninka uu hubaysan yahay waxa kaloo oo ay ka baqeen in xataa waxyaabaha qarxa uu wato waxaa la keenay booliiska u tababarnaa ee qarxiyada qalabkii oo oo qarxiyada iyo waxyaabahaas lagu ilaalinaya markaad eegto warbaahinta muuqaalkeeda waxaad arkaysaa runtii booliis aada u hubaysan iyo agab kala duwan oo oo dadku aada ugu jahwareereen ba halkaasi la keenay ugu dambeynna waxaa bilaabatay marka israsaaseyn marka xabaduhu soo tuuray saddex ka mid a booliiskii hawsha ku jiray ayuu dhaawacay dabadeedna marka waxa ay sameeyeen booliiska si toosa ayay u weerareen meesha waana ay dileen marka ibrahim ma ka hadleen dowladda australia maxay ka tidhi weerarkan ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay runtii waxaana uu sheegay inay qalad ahayd nin dembiye lala xiriiriya argagixiso in dibadda uu ku joogo qaab damaanad inkastoo markii uu hadalkaasi uu warbaahinta uu ka jeediyey islamarkaa dowladda dhexdeeda ay isku qabsatay oo iyaguna ay la xidhiiriyeen ninkii hore ee iiraaniga ahaa ee magaalada sydney isagana sidan oo kale ayuu damaanad banaanka ugu joogay islamarkaana ay sababtay inuu hub qaato dabadeedna uu maqaaxi dad ku go-doomiyey marka ra-iisul wasaaraha dalka australia malcolm tamble waxa uu ku amray ciidamada booliiska iyo hay-adaha dowladuba in qof dembi la xiriira argagixiso inuusan dibadda joogi doonin dabcan waxaana la sheegayaaba in shuruuc adag arrintan ku aadan in dowladdu ay soo saarto baarlamankan oo ansixiyo dhowaan
kaasi wuxuu ahaa ibraahim cumar baafo oo ka tirsan telefishinka universal wuxuu khadka telefoonka ee magaalada melbourne ee dalka australia ugu warramayey werigaayga haaruun macruuf
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta booqday magaalada kismaayo halkaasi oo si weyn ay ugu soo dhoweeyeen mas-uuliyiinta maamulka gobolkaasi warbixintan waxaa noo soo diray khadar maxamuud xareed wafdiga madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay qayb ka yihiin wasiiro iyo xubno ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa markii ay gaareen garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam iyo qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada kismaayo ujeeddada safarka madaxweyne farmaajo ee magaalada kismaayo ayaa qayb ka ah safarro ku aadan wadashaqaynta dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ee soomaaliya oo uu madaxweynuhu ku tegayo deegaanada maamul goboleedyada dalka madaxweynaha axmed maxamed islaam oo ugu horeyn warbaahinta la hadlay ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhoweeyey magaalada kismaayo isagoo madaxweynaha jubbaland soo jeediyey hindise ah in madaxda dowladda dhexe ay xafiisya ka furtaan deegaanada maamul goboleedyada dalka waxaan aad iyo aad ugu farxsana haddaan reer jubbaland maanta in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdulaahi farmaajo uu ziyaaro loogu yimid booqasho ah isagoo gurigiisa yimid anaguse aan ka jeclaa in safaradoodu ay sidaan hore ugu kaftamayey madaxweynaha iyo saaxiibadii iyo dowladda prime ministerka iyo sbiikarkii inay xafiisyo furtaan oo mar walba ay joogto u noqoto ay noqoto wufuudda caalamiga xataa meelahay kula ballamaan shirarka ku galaan haddana waa markii koowaad hadda madaxweynuhu uu siyaaro noogu yimaado madaxweyne ku soo dhawow waa dalkaagii waa dalkaad madaxweynaha ka ahay ma aha jamhuuriyad kale oo meel kale jirta jubbaland baa la yidhaahdaa waa state ka tirsan dowlad goboleedyada soomaaliya aad baa lagaaga soo dhaweynayaa waan ku faraxsannahay ziyaarada adiga iyo waftiga kula socdo waxaan idiin rajaynaynaa hadda idinku waad timaadeen diraadin inaad ku timaadeena inaad taallada ku bixi doontaan haddii ilaahayla
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta ay magaalada kismaayo ugu sameeyeen madaxda jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada kismaayo weyseen adiga iyo reer jubbaland sida kalbacaltooyada leh farxadda badan wanaagsanaad noo soo dhoweyseen waana filaynay insha allah hadduu ilaah yidhaahdo kulleyba qorshaheennu hadda halkan ka sheegnaa intaan joogi doonno laakiin adaa noo talaya had adaa sheegay laakiin qooshaan ku soconnaa waa kaa aqbalnay halkan inaan xafiisyadii federaalkan ka furno hadday suuragal noo tahayna waxaan rajaynaynaa kolleyba wixii aan ka samayna hawshaas inaan dib ka sheegno maalmaha soo socda hadduu ilaah yidhaahdo laakiin waa waa qaatay fakarkaaga ah in meeshaanaan ka samayno xafiisyadii federaalka hadday noqoto wasaaradihii madaxtooyadii wixii oo idin maadaama aad qayb ka mid ah aad tihiin hawshii la rabay in xagga laga fuliyana qayb ahaan in xalka laga fuliyay ay khasab tahay oo hadda adeegga uu meel walba ay tahay inuu soo gaaro waan ku faraxsanahay insha allahna waxaan rajaynahay maalmaha soo socda inaan dee meelo kala duwanaan magaalada ka arko waa maalintii ugu horreysay laakiin waxaa ii muuqda dadka reer jubbaland iyo kismaayo inay yihiin dad aad iyo aad u wanaagsan oo soo dhoweyn fiican insha allah labada bir soo socotana waa kala war dhammaysanayna haddii ilaah yidhahdo madaxweynaha ayaa inta uu joogo magaalada kismaayo waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa madaxda maamul goboleedka jubbaland qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada kismaayo iyadoo sidoo kale madaxweynuhu uu booqasho ku tegi doono qaybo ka tirsan magaalada kismaayo wafdiga madaxweynaha ayaa markii ay gaareen magaalada kismaayo waxa ay kormeer ku tageen taliska ciidanka xoogga dalka qaybta afartan iyo saddexaad ee magaalada kismaayo halkaasoo madaxweynuhu uu ciidamada u jeediyey hadal ku aadan dib u xoreynta deegaanada jubbooyinka ee ay maamulaan al-shabaab iyo sidoo kale in ciidamadu ay heli doonaan xuquuqda ay ku leeyihiin dowladda dhexe khadar maxamuud xareed v o a nairobi
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
ramadaan wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaanu gudagelaynaa qaybihii kaadhay barnaamijkeenna fiidnimo waxaana idinku soo maqan warbixinno iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo xubintii dooda gaaban marka horese warkii caalamka saddex qof ayaa dhintay kadib markii gaadhi ay saarnaayeen amino kula qaraxday gobolka waqooyi bari kenya maanta galabtii gaadhiga ayaa la sheegay inuu u kiraysnaa hay-ad samafal oo la yidhaahdo edeso oo ka howlgasha soomaaliya gaadhigan ayaa marayay inta u dhexaysa kulan iyo liboy ee degmada gaarisa markiiuu qaraxu haleelay saddexda qofee dhintay ayaa la sheegay inay kala ahaayeen darawalkii gaadhiga sarkaal ka tirsanaa shaqaalaha hay-adda iyo qof shicib ah oo ay dhexda kasii qaadeen gaadhigan ayaa kusii jeeday magaalada doobley ee dalka soomaaliya
wasaaradda garsoorka ee maraykanka ayaa sheegtay in xabsiga la dhigay qof ka tirsan shaqaalaha dowladda qofkan ayaa lagu eedeeyey inuu macluumaad sir ah u gudbiyey mid ka mid a bogagga internetka ee wararka faafiya xadhigga qofkan ayaa kusoo beegmay iyada oo maalinu ka hor uu bogga internetka ee the intercept uu sheegay in ay soo gaareen macluumaad sir ah oo muujinaya in sirdoonka ruushku ay isku dayeen in ay jabsadaan xogta la xiriirta hanaanka diiwaangelinta codbixiyaasha ee maraykanka ka hor intii aanay doorashadu dhicin f b i-da ayaa sheegtay in haweeneydii la xidhay iyada oo qiratay dembiga lagu soo eedeeyey
xoogagga dimuqraadiga ee suuriya oo ah jabhad uu jabhad taageero ka hesha dalka maraykanka ayaa maanta bilowday howlgal ay doonayso inay kula wareegto magaalada raqa oo ay gacanta ku hay uu gacanta ku hayay ururka isis jabhaddan ayaa ilaa bishii koob iyo tobnaad ee sanadkii tegay ku mashquulsanayd qabanqaabada dib u qabsashada raqa oo ah caasimadda jabhadda isis oo magaaladaasi ka talinaysay tan iyo sanadkii laba kun iyo afariyo tobankii taliyaha hogaanka ciidamada la dagaalanka waa ciidanka ka dagaalamaya ciraaq iyo suuriya ee ku howlan la dagaalanka jabhadda daacish waa jenaraal steve tosen ayaa sheegay in dagaalka lagu qaadayo raqa uu yahay mid aada u adag dhibna adhade dabana dheeraan karaya balse waxa uu noqon doonaa ayuu yidhi mid niyajab xoog badan ku keena jabhadda isis
dadweynaha dalka britain ayaa xus baroor diiqa u sameeyey dadkii ku dhintay weeraradii sabtidii ka dhacay magaalada london iyadoo oo uu boolisku shaaca ka qaaday qofkii saddexaad ee weeraradan fuliyey ninkan oo ay boolisku toogteen ayaa la sheegay inuu yahay qof asal ahaan ka soo jeeda dalka morocco laakiin haysta dhalashada dalka talyaaniga ninkan ayaa magaciisa lagu sheegay yuusuf zakba oo ay da-diisu ahayd labiyo labaatan jir waxaana uu ku noolaa bariga london booliiska ayaa sheegay inaanu ninkani marka hore ka mid ahayn dadka ay sirdoonka isha ku hayeen ee looga baqayey in ay taageeraan kooxaha xagjirka ah
fiidnimo wanaagsan markii la dhegaystayaal dhammaantiinba sannad walba lix iyo labaatan milyan oo mitrigtan oo kalluuna ayaa si sharci darro ah looga xadaa badaha caalamka taasi darteedna waxaa sii yaraanaya tirada kalluunka nooca loogu jilaabashada badan yahay dunida ee tuunaha loo yaqaano laakiin haatan baaq cusub oo caalami ah ayaa laga soo saaray arrintan si wax looga qabto kalluumaysiga sharci darrada ah baaqaasi waxaa ansixiyey qaramada midoobay iyagoo ku ansixiyey kulankoodii ugu horreeyey arrimaha badaha oo ay toddobaadkan ku yeesheen magaalada new york wariyaha v o eda jodi kabwa ayaa warbixintan noo soo diray waa kan xuseen barre aadan oo inoo soo kooba baaqa caalamiga ah ee ilaalinta kalluunka nuuca tuunada loo yaqaano iyo ka hortagga kalluumaysiga sharci darrada ah ayaa ah mid dhigaya in arrintaasi wax laga qabto dominic wagray waa mid ka mid a madaxa iskaashiga madasha dhaqaalaha ee caalamiga ah oo iyadu ah hay-adda fududaysay bayaankan
maxaa muhim ka dhigay waxa kale oo la isweydiin karaa muxuu tari karaa runtii waa heshiis afar iyo labaatan bilyan oo dollar u badbaadinaya jasiiradaha ku yaala badweynta indiya iyo basifiga ee xeebahooda uu ku nool yahay kalluunka nooca tuunada arrintani waxay la mid tahay sidii qof habeen walba beertaada u soo dhacaya oo qaadanaya gelayda aad beeratay sidaas ayaa ku dhacda jasiiradahan yaryar
baaqan ayaa dhigaya in la dabagalo kalluunka iyo halka lagu iibiyo marka la xado
si loo ogaado cidda sida sharci darrada ah u kalluumaysanaysa waa in suuqyada waaweyn ay sheegaan halka uu ka yimid kalluunka ay iibsanayaan ee ay dib u gadayaan sidoo kaleeto warshadaha tuunada gasaacadeeya waa inay tilmaamaan cidda ay ka soo gateen si wax looga qabto arrinkaasi
heshiiskan markii lagu dhawaaqay ayaa waxaa duutadiiba saxeexay konton ka mid a shirkadaha caalamiga ee waaweyn ee kalluumaysiga waxaana la filayaa in tiradu intaasi ka sii badato
sida loo suurtagelin karo waa arrin xiise badan sababtoo ah waxaa maanta aan haysanaa awood ka badan intii aynu haysannay toban sano ka hor gaar ahaana dhinaca teknolojiyadda iyo adeegsiga dayaxagacmeedka iyo kaydinta macluumaadka
kalluunka nooca tuunada loo yaqaano ayaa ah mid qayb ka qaata dhaqaalaha dalalka kalluumaysiga ku tiirsan waxaana uu sidoo kale waxtar u leeyahay badda iyo qaabnololeedka badda hoosteeda
wuxuu kaalin muhiima ka qaataa hanaanka nololeed ee badda hoosteeda waxa uu cunaa nuucyo kale oo kalluun oo halis ku ah deegaanka waxa uu noolaadaa muddo dheer waxaana hanaankiisa dheefshiidka iyo qashinsaarka uu wax ka taraa geedaha badda hoosteeda ka baxa
dhibta kale ee jirta ee uu heshiiskan xalka u yahay ayaa ah shaqaalaha sida sharci darrada looga shaqaaleysiiyo maraakiibta kalluumaysiga kuwaasi oo mararka qaar aan xuquuqdooda helin
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha v oda jordi capwa uu nooga soo diray magaalada new york halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington
halkaad weli dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haddana kusoo dhawaada barnaamijka amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiiyo
kule inti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka jimcihii toddobaadkan ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay inuu ka baxay heshiis ku saabsan wax ka qabashada cimilada kululaanaysa ee dunida kaasi oo lagu gaadhay magaalada baris ee dalka faransiiska heshiiskan ayaa lagu magacaabay heshiiskii baris haddaba ayaa galay heshiiskan goormo ayaase laysla qaatay waa tan garyaqaaninta saar cabdi fidhin oo ku sugan magaalada houston gobolka texas ee dalka maraykanka
heshiiskan horta wuxuu bilaabmay wuxuu bilaabmay labadii kun iyo shan iyo tobankii buu bilaabmay waxaana isugu yimi boqol iyo shan iyo sagaashan wadan ba iskugu yimaaday boqol iyo shan iyo sagaashankaa wadan waxay ka wada hadleen sidii loo hoos loogu dhigi lahaa cimiladan muxuu ahaye adduunka ee kululaatay oo loogu soo celin lahaa halkii ay berigii ay joogtay inay kasii hooseyso weliba waxa la loo yaqaano gree industrial xilligii warshadaha ka hor
xilligii warshaaa sharcigaasi wuxuu dhaqan galay labadii kun iyo lix iyo tobankii bishii noofembar afarteedii ka hor heshiiskan xaddiga qiiqa hawada ku baxaya ee carbon laba oxideka ayaa lagu qiyaasay in sannadka laba kun iyo soddonka uu gaadhayo lixdan iyo sagaal gigatons waa haddii sida ay hadda wax yihiin lagu socdo hase yeeshee heshiiskii baris ayaa xaddigaasi hoos u dhegayey kaasoo ka dhigayey konton iyo lix bilyan maamulkii madaxweyne obama oo isaguo heshiiskan saxeexay ayaa ballan qaaday inuu isagu hoos u dhigi doono shan meelood oo hal meel shiinaha ayaa isna ballan qaaday in toddobiyo labaatan boqolkiiba uu xaddigaasi hoos u dhigi doono halka dalalka soo hadhay ee duniduna ay ballan qaadeen inay inta soo hadhay qiiqaas hoos u dhigi doonaan kadib doorashadiisii madaxweyne trump ayaa si adag uga shaqaynayey sidii uga noqon lahaa ballanqaadyadii maraykanka isagoo dib u qoray sharciyadii tamarta la xidhiidhay ee maamulkii obama uu dejiyey Perhaps no single regulation threatens our miners, energy workers, and companies more than this crushing attack.
malaha ma jiro xeer qura oo khatar ku ah dadkeena macdanta qoda kuwa tamarta ka shaqeeya amaba shirkadaheena marka la barbar dhigo weerarkan burburka leh ee warshadaha maraykanka lagu soo qaaday madaxweyne trump ayaa intii ololaha doorashada ku jiray sheegay in isbeddelka cimilada iyo koonka kululaanaya ay yihiin sheeke aan jirin oo uu shiinuhu la yimid cabdiqaadir cali cabdi xuurka oo deegaanka ku takhasusay kuna sugan gobolka ohio ee dalka maraykanka ayaa qaba in raggii trump ololaha kula jiray ay kaalin ku lahaayeen go'aanka madaxweynaha bismillahi raxmaan raxiim runtii president trump ragga ku wareegsan oo kambileedkiisa ka mid ah ayaa waxyaabahan soo alifay isla markaas inkastoo markii uu ordayay madaxtinimada uu ballan qaaday inuu ka bixi doono paris agreement accord waxaa ka garan kartaa ninka uu magacaabay e b a da marka e b a du waa hay-adda ilaalinta deegaanta hay-adda ilaalinta deegaanta environmental protection agent oo ahaa attorney generalka oklahoma oo mar walba ka soo horjeeday cimilada iyo e b a da iyo arrimaha ay qabanayso dalka iyo dunidaba marka sidaas ayuu ahaa president trump ballan qaaday inuu executive order la imaan doono haddii uu loo doorto madaxtinimada dalka maraykanka inkasta oo ka bixiddan la shaaciyey ay niyadjab ku keentay dadka aaminsan in sida ay wax u socdaan ay khatar ku tahay jiritaanka dadka iyo deegaankaba haddana andrew light oo ka tirsan macadka world resource ayaa qaba in qiiqa uu maraykanku hawada u diraa uu sii yaraanayo sidaasna uu ku socon doono wax kasta oo madaxweyne trump uu sameeyo waxau sheegay in qaybo badan oo ka mida dowladaha hoose iyo meheraduba ay adeegsadaan tamarta la cusboonaysiin karo sida hawada iyo cadceedda Many states and cities and businesses are already going to moving in that direction. They're going to continue on the policies that they're doing regardless of this administration. So gobollo badan magaalooyin iyo mehrado ayaa durbaba u guuray dhinacaas waxay ku soconayaan siyaasadihii la bilaabay iyadoo aan la eegin go'aanka maamulka marka marka cimilada la eego isbeddel weyni ma jirayo ilaa dalal kale ay bilaabaan in heshiiska baaris ay ka baxaan iyagooo maraykanka raacaya waxaa intaasi dheer in ka bixiddu ayna durbaba hirgelaynin sida ay sharxayso garyaqaan intisaar cali fidhin horta kama bixi karo oo waxa weeyaan saddex sannadood ayuu aya ayaa horta saddexda sannadood ugu horreysa waynu waa inuu ku jiraa waddan kasta oo treatygan saxeexay consent horta wuu ahaa oo dee qof kasta cilantry wuxuu ku yimi weedanka isaga oo doonaya inuu waxan uu qayb ka qaato ayuu ku yimi wax legal consequence oo ka hor imanayo oo odhanaya waxaasa qasab ku ah ma jirto laakiin waxaa jiraysa wax inay inay inay international diplomacygi oo wixii ay ka kasii noqonayso ay ay noqonayso in dowladihii markaa wadagale wixii ay kala furfurmaan laakiin haddii xagga laga eego agreementkan ay wadagaleen labada kun iyo iyo labaatanka ayuunbu maraykanku ka bixi karaa agreementkan inta ka horreysa ugu khasbay inuu kusii jiro inta ka hore ku jira sanadkaas laba kun iyo labaatanku waa sanadka ay dhacayso doorashada madaxtinimo ee maraykanku arrintaas oo laba qodob midkood keeni karta ta koowaadi waa in si kama dambaysa heshiiskan looga baxo taasina waxay iman kartaa in madaxweyne trump dib loo doorto amaba madaxweyne isaga la aragti yahay uu xilka yimaado halka talabaadina ay tahay in heshiiska baris lagu sii jiro waa haddii uu xilka qabto madaxweyne la aragtiya barack obamihii hawshan bilaabay iyadoo labadaas aragtiyood maskaxda lagu hayo ayaa andrew light oo ka tirsan macadka world resource uu qabaa in laga yaabo in dunidu ay gaarto yoolka heshiiska baris iyadoo una maraykanku la socon waa haddii dalalka qiiqa badan sii daayaa ay dhankooda xajiyaan
haddii shiinaha iyo indiya ay gaaraan yoolkooda ka hor sannadka laba kun iyo soddon sida la saadaalinayo marka waxaa jiraya xaddi ku filan oo keenaya in farqiga la daboolo madaxweyne trump ayaa maalintii uu ka bixidda heshiiskan shaaciyey hadalkiisa ku soo daray in qodobbada heshiiskan qaarkood uu gorgortanka geli karo dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka donald trump oo shaaciyey inuu ka baxayo heshiiskii wax ka qabashada isbeddelka cimilada adduunka intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandheer oo nala socodsiinay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad kala socotaana waa v o a haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waatan falastiin axmed iimaan oo inala socodsiisa
wacanaa wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maantana waxaannu ku eegaynaa madaxweyne farmaajo oo u dabaaldegayay axaddii boqolkii maalmood ee ugu horreeya ee uu xilka hayay ayaa ka hadla arrimo dhowra mid ka mida qodobadii ugu waaweynaa ee madaxweynuhu ka hadla waxay ahayd arrimaha garsoorka oo uu sheegay inay la socdaan musuq maasuqa iyo weliba maamul xumada ka dhex taagan isagoo sheegay in dowladdu arrintaasi ay tallaabo ka qaadi doonto siyaabo kala duwan ayay dadka u arkeen soomaaliyeed arrintaasi iyadoo dad badanina ay aad ugu riyaaqeen in ugu yaraan madaxweynuhu uu ka dhawaajiyey in dhibaata ay ka jirto dhinaca garsoorka waa xubintaannu ku eegayno doodeenna gaaban waxaana ka qaybgeliyay shucayb cabduqaadir macalin dheere oo ku sugan magaalada muqdisho iyo cabdirashiid cartan cabdiraxmaan oo labaduba ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada oo ku sugan magaalada muqdisho aan ku horumaro shucayb shucayb sidee u aragtaa in madaxweynuhu uu ka dhawaajiyey caqabadaha iyo dhibaatooyinka dhinaca musuq maasuqa iyo maamulka ee ka dhex taagan hay-adaha garsoorka
falastiin aada ayaa umahadsan tahay adiga iyo c o a da inteeda kaleba runtii hadalka madaxweynuhu wuxuu ahaa hadal horey u jiray oo in badan ay dadka soomaalida aaminsanaayeen in garsoorka waddanka aan la isku hadlay karin iyo shaqooyinka ka socda maxkamadaha marka waa hadal horey u jiray oo in badan magaalada ku jiray runtiina xaqiiqda u dhow haddana madaxweynihii jamhuuriyaddu waddanka ugu sarreeyay uu ka dhawaajiyey marka waxaan leenahay hadalkaas waa warkaas waa war jira laga soo qaaday hadda kadib referencena waa leeyahay madaxweynaha sheegay hay cabdirashiid waad mahadsan tahay v o a iyo filistiin hadalkaas madaxweynaha uu ka jeediyey shalay banaanbixii anigu waxaa u arkaa inay tahay hadal lagu degdegay islamarkaana lagu eedeynayo dad hooshii qaranka macnaha gudanayo qofka waxaa la eedeyn karaa ama la dhihi karaa macnaha shaqadiisu ma toosneen markii xilkii laga wareejiyo ama laga qaado laakiin qof shaqadii haaya islamarkaana weli hooshii shacabka gacanta ku haaya in la eedeeyo waxaan dhihi karnaa macnaha waa waa degdeg iyo macnaha iyo fudeed iyo in xaaladii hore ee macnaha xoogaa markii horeba sii murugsaneed lasii qasaayo macnaha hay shucayb see u aragtaa fakarka cabdirashiid
falastiin cabdirashiid aad ayuu umahadsan yahay runtii madaxweynaha ballanqaadkiisii ayuu ahaa qodob ka mid ah inuusan madaxweynuhu beenuu sheegi doonin marka runtii run ayuu ka sheegay in garsoorka ay wax ku jiraan madaxweynuhu ma uusan dhihin hebel iyo hebel maxay tahay laaluushay qaataan ama hebel iyo hebel garsoorka shaqo fiican kama wadaan laakiin si guud ayuu uga hadlay sida guudna waa sida dareenka dadka ka jirtay dabcan dareenka dadkuna inta badan wuxuu ku salaysan yahay runta haddii ay tahay dhanka kale sida cabdirashiid oo ka hadlay oo ah waa lagu degdegay oo qofku shaqaduu hayay waa sax way ku qorxaneed madaxweynuhu in uu shaqada ka joojiyo garsoorka ama uu faragelin kala sameeyo oo guddi u diroo kaleeto xaqiiqa raadin ah laakiin waa runtii cabdirashiid hadda mushkilada socota waxa waaye dadkii garsoorka ka shaqaynayay oo madaxweynuhu uu kalsooni daro u muujiyey oo haddana isla markiina shaqada sii wada waxaa laga yaabaa maanta in maxkamadu dad xukumeen taasoo macnaheeda ay tahay garsoor aan lagu kalsoonayn ayaa xukumay oo xukunkaas sida uu socon doona ay mas'alo ka taagantahay haye cabdirashiid
waa sax abdu isku meel ayaa joognaa marka hadda waxyaabo badan ayaa ka horeeya falastiine markii hadda howshaan la sameynaayo hadda maxkamadda sare racfaanka ku-xigeenkiisa macnaha waxyaabahaasoo dhan macna raggaasoo dhan waxay waxay kamidid yihiin guddigii adeega garsoorka guddiga adeega garsoorka waxay tahay inuu madaxweynuhu soo magacaabo kadib baarlamaanka geeyo ayagu kadib ay sameeyaan macnaha sheeg inay maxkamadihii u laabtaan hooshii macnaha meelaha ay macnaha dawlada ay ku leedahay ay fiiriyaan soo marka in meel la istaago oo dadkii macnaha sheeg la nadijabiyo macnaha dadkii hoosha haya gacanta macnaha sheeg la yidhaahdo warking laguma kalsoona laakiin waxaan dhihi lahaa aniga howshu meeshii in laga abaaro ay ahayd oo ah in salka hoose laga soo dhiso oo adeegii guddigii adeega garsoorka la magacaabo maxaa yeele guddiga adeega garsoorka kuwa macnaha joogtaa iyo kuwa shaqada macnaha gacanta ku haya ayay kamid yihiin oo ah ku-xigeenkii xeraaliyaha iyo xeraaliyihii iyo maxkamaddii sare iyo maaragtay sheeg raacfaanku ay kamid yihiin iyo lixdii kaloo banaanka ka imaanaysa soo marka intaas isku tagtay ayaa waxaa loo yaqaana adeega garsoorka marka waxay ahayd in intaas lasoo magacaabo la marsiiyo baarlamaankii kadib ayagu ay shaqadooda gutaan meelaha cadaalad darradu ay ka jirto ayagu dib ugu laabtaan laakiin inta macnaha sheeg la yidhaahdo waxyaaba iska uurkacasi ah ayaan u aragnaa macnaha haddaa hadda shacabkii ana haye shucayban siinahay shucayb ma jirtaa waxyaabaha dulduleelada ah ma yihiin wax saxa ee laga sheegayo garsoorka falastiin waxyaabaha dulduleelada garsoorka waa laga sheegaa waana laga sheegi jiray inta badanna waa run oo garsoorku ma ahan garsoor fadhiya ama kalsooni badan lagu qabo marka dadku way saki badanaa kala jiraa maxay tahay businessa dhexgala nolol laga raadiya laaluusha la kala qaataa marka waxyaabahaasoo dhan waxay keenayaan garsoorku in uu duran yahay adiga laakiin farsamo ahaan sidii uga bixi la sidii ay uga bixi lahayd dowladda iyo xukuumadda ay uga bixi lahaayeen in inta tilaabo laga qaadayo in in in in shaqadaas la hakiyo ama la la farageliyo waa farsamo kaleeto oo madax bannaan oo ayaduna u baahan farsamo yaqaanimadooda iyo siday usoo farageliyaan waana wax dhiman oo waxaan ka degdegi karno hadda oo aan dhihi karno intaasaa loo farageliyay ma jirto madaxweynuhu ku dhawaaqay xukuumadduna way farageli doontaa saan khiyaasayna ama ka sugaynaa doo ilahay marka haye cabdirashiid waa wax lagu farxo oo niyad niyad wanaag waa waa mahadsan yahay shuceeb arrintan hore aan usoo aragnayo hadda ma nagu cusba annagu hadda macnaa waaqicigii iyo macnaha magaalada muqdisho aan joognaa madaxweynahana hadda waxaa jirta madaxweynaha ka horeeyey oo hadda tusaale ahaan nin xukun sare haya ama jaga sare haya ayaa la eedeynayaa markii la eedeeyo wax laga sheego ninkaas laguma kalsoona waa saas waaye laakiin in xilligaas laga wareejiyo waxay qaadan jirtay macnaha hal sano laba sano kadib iyo lix ilaa lix bilood ugu yaraan lix bilood soo marka tan waxaan dhigi karnaa macnaha waa waagii hore waxyaabihii dadka lagu beer laxasu jiray oo macnaha hebel macnaha meeshasma ku fiicna marka waxa waaye waa anigu mid aan wado ayaan meeshii keenayaa midkan hadda ma fiicna marka waa taasna islamarkaana laakiin waa hadal aan ficil lahayn ayaa dhigi karnaa macnaha oo haddii isan xataa la fulinayo oo wixii macnaha meeshii laga wareejinayo oo leeyahay bal bal had bal hadda hebela macnaha isheeg cadaalad sameynayo hal meesha hala keeno waxaan dhigi karnaa waxaa waaye waa wax wax wakti qaadanayo marka waxay ahayd in la fiiriyo in macnaha research lagu sameeyo yaa meeshaan la keenayaa xaggee dhibaatadu ka jirtaa garsoorka oo dhan macnaha dadkaas kumaankunkaay maxkamadda maxkamadda jooga dad macnaha isheeg wada wada macnaha isheeg wada xun maaha waxa waagi hore hadda waxaa la dhihi jiray macnaha ciidanka ayaa waxay dhaca dadka dhaca ciidanka ayaa saasa mushaaraadkii markii la siiyey waxa waaye waa waxaa way fiicnaadeen soo marka kuwaasna dhibaatada hadday sameynayaan oo mushaar la-aanta mushaarka ha la sameeyo ha lagula xisaabtamo marka meelo kale ayaa wax lakasixilaaye cadaaladdarhaa jirta xilikaa laga qaadaya kun kalaa shaqa qaadanayna macnaha sheeg iyo labaatan qofood aa qaadanayna kuwo kalena shaqalaan ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa abuuraynaa macnaha soo marka intii dadkii hore la ceeli lahaay ayaga macnaha sheeg ha lagu sameeyo macnaha supervision iyo ha lagu sameeyo inspector ha la qabto ha lagu tiro koobo marka waxaa loo baahan yahay waxyaabo kale oo waxaa jirta macnaha lala imaan karo maahan dadka hadda boosaska haayo in laga wareejiyo kuwo cusub la keeno waa jugjug meeshaadi joog iyo dadaa tababarneen intaba hayo dhinacaaga marka ugu dambeysa shucayb maxaa adigana xal ku aragtaa
falastiin sida uu saaxiibkay sheegay ma lama sheegin hadda qof xilka laga qaadaya lakin waxaa la sheegay systemka guud marka annaga xalka waxaan ognaa saaxiibka cabdirashiid sida uu sheegay ciidankii waa la xalliyey ciidamadii waa la xalliyey hadda ciidamada walaac badan kama jiro dadka soomaaliyed way ku qanacsan yihiin ciidamada saasoo kaleta ayaan u sugeynaa xukuumadda iyo madaxweyne farmaajo hogaankiisaba inay garsoorkana xalli doonaan wayna xalli karaan haddii uu tusaale usoo qaatay in madax horeeto ay waxyaabo badan bedeshay ama madax tusaale hore usoo qaatay waxaan leenaha madaxweyne farmaajo hore nooma soo marin iyo xukuumaddiisa marka waxaan ku kalsoonahay inay shaqa ka qaban doonaan garsoorka ayna ka qaban karaan meesha ugu dambeysa waxaan rabaa garsoorka hadda jooga oo hadda ka shaqeeya dadka garsoorka ka shaqeeya waxaan leeyahay waa way sii dhacaysaa gobolkan soomaaliya musuq maasuqa iyo mushkiladaha iyo baas abuurka iyo ka faa'iideysiga xilka dowladeed in looga faa'iideysto masaalix shaksi ah marka waxaan leeyahay biliis kuwaana qaata hay cabdirashiid maxaa dhankaaga adiga xal ku aragtaa
aan aan aan runta ka asiibne waxay tahay dadkaas maadaama saas loo qabtay adoo idaacad laga sheegin oo macnaha isheeg aan dadkii xoogaa qalqal la gelin macnaha hadda qalqalaa la abuurayaahoo shaqadii aad ma u soconayso haddii dadkii la bedelaya xataa hore ma laga fulinaayo dadka macnaha waxyaabaha ku abuuraayo corruptionka waa in wax laga qabtaa oo ah mushaar la-aanta mushaarka ha loo qoro ha lala xisaabtamo yaa dad kale cirka looga keenay hadda dadki waa professional waa dadkii looga yaqiinay haddii hadda la raacdeeyo xaggee laga keenaya ma malaa-ig socotaa dadka madax looga dhigaya marka waa in dadka macnaha isheeg mushaarkooda meel loo saara lagula xisaabtamaa haddii la dharijiyo waxa waaye wax dhibaataa ma imaanayso mushaarkooda loo qoro marka nin baahan ayaa
manahawaa mahadsantihiin shucayb iyo cabdirashiid aada u mahadsantihiin inta ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabanaynaa xubinta doodda gaaban waxaa ka qaybgalaya shucayb cabduqaadir macalin iyo cabdirashiid cartan cabdiraxmaan tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno xubintan oo kalena nabadgelyo
aad bay umahadsantahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay dooddaasi gaaban halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a haatanna aan ka codsado maxamed cabdi sandheere inuu inala socodsiiyo qodobadii wararka caalamka u doorqorano mahadsanid xuseen saddex qof ayaa dhimatay kadib markii gaadhi ay saarnaayeen miino kula qaraxday gobolka waqooyi bari ee kenya galabta gaadhiga ayaa lagu sheegay ayaa la sheegay inuu kiraysnaa hay-ad samafal oo la yidhaahdo adeso oo ka howlgasha soomaaliya gaadhigan ayaa marayay inta u dhexaysa kulan iyo libooya degmada gaarisa markii uu qaraxu haleelay saddexdii qof ee ku dhintay ayaa lagu sheegay inay ahaayeen darawalkii gaadhiga sarkaal ka tirsanaa shaqaalaha hay-adda iyo qof shicib ah oo dhexda ay ka soo qaadeen gaadhiga ayaa kusii jeeday magaalada doobley ee soomaaliya dadweynaha dalka britain ayaa xus baroordiiqa u sameeyey dadkii ku dhintay weerarkii sabtidii ka dhacay magaalada london iyadoo booliisku shaaca ka qaaday qofkii saddexaad ee weerarada fuliyey ninkan ay booliisku toogteen ayaa la sheegay inuu yahay qof asal ahaan kasoo jeeda dalka morocco laakiin haysta dhalashada dalka talyaaniga ninkan ayaa magaciisa lagu sheegay yuusuf zakba oo ay da-diisu ahayd labaiyo labaatan jir waxaana ku noolaa bariga london booliiska ayaa sheegay inaanu ninkan hore uga mid ahayn dadka ay sirdoonku isha ku hayeen ee lagaga baqayey inuu taageerayo kooxaha xagjirka ah aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan oo inala socodsiinay qodobadii wararka caalamka u door korona haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idkan idinku talagalnay
qasiidadaasi afuray ayaa u dambeysay barnaamijkaygii fiidnimo inta haddii laadhada berri aynu mar kale kulmi doono anigoo maxamed cabdi xuseen barre aadan iyo dhammaan saaxiibadda v o dan la sidaas iyo rabada wanaagsan
وشي